galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington galabnimo talaado ah bisha nofembar ee sanadka kana waa shan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo boggaan internetka ku leenahay ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo magaalada washington d c na waa siddeed dii aroornimo idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin haya anigoo ah caashe ibraahim aadan inta badan idaacaddeenna galabtii wararka v o a waxaad ku dhegaysan doontaan wararka la xidhiira doorashada dalkan maraykanka ee maanta looga dareeray iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka oo isla arrimahaasi ku saabsan horta doorashadii ugu horreysay markay dhacaysay maxamedow maraykanku markaa dowladdan oo konton state konton gobol ka kooban ma ahayn wakhtigaas waxaa wakhtigii ingiriisku gumaysanayey saddex iyo toban gobol oo loo yaqaanay colonial states ayaa markaa waxay bilaabeen inay is-abaabulaan oo dhinaca bariga u badnaa south coronada laga soo bilaabo ilaa iyo new hampshire
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo aan maanta ku eegayno xiisadda ka dhex oogan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka jubbaland
annaga ma qarinayno been kama sheegayno runtaan sheegaynaa way noo caddahay waan ku shaqaynaynaa teendha dambe soomaali layskuma dooranayo mas-uuliyadda ilaahay uuna saaray inta aan joogno waxaa ilaahay nagula xisaabtamayaa inaanaan soomaaliya meeshii ku celin marka ciddii wax ka rabta meeshaa ee wax ka qordinaysa ama u lugjiidaysa waxaan leeyahay naja lagama qabo
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta marka horees waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idiin akhriyo malaayiin qof oo maraykan ah ayaa maanta oo talaado ah u dareeray goobaha ay yaallaan sanaadiiqda codadka si ay u soo doortaan madaxweynaha xukumi doonaa dalkan maraykanka afarta sano ee soo socota doorashadan taariikhiga ah ayaa waxaa si adag ugu loolamaya madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo ah murashaxa xisbiga jamhuuriga iyo madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ee xilligan kamala haris oo ka socota xisbiga dimuqraadiga labada murashax ayaa isniintii shalay ahayd oo ahayd maalintii ugu dambeysay ee ololaha doorashada waxay xoogga saareen gobolka muhiimka ah ee pennsylvania oo aad loo saadaalinayo in ciddii ku guulaysata uu noqon karo madaxweynaha soo socda ee dalka maraykanka trump ayaa waxa uu ku bilaabay magaalada reading ee cirifka koofureed ee pennsylvania harris ayaa iyaduna waxa ay joogtay magaalada la yidhaahdo allentown oo soddon mayl u jirta reading trump ayaa waxa uu u sheegay dadka gobolkaasi in siduu hadalka u dhigay haddii uu ku guulaysto codadkooda ay arintu ku dhammaan doonto in uu ku guulaystay madaxtinimada maraykanka harris ayaa iyaduna waxa ay ku boorisay dhammaan dadka gobolka pennsylvania in ay codeeyaan taasoo dhinac u ridi doonta macnaha uu samayn doono doorashada maanta maamulka bakistan ayaa waxa uu sheegay talaadadan maanta ah in askari ka tirsan ilaalada gudaha ee warshada ku taalla koonfurta magaalada karaaji uu dhaawacay laba qof oo u dhashay dalka shiinaha waana weerarkii saddexaad ee sanadkan ka dhaca dalkaasi oo lala beegsado shaqaale u dhashay dalka shiinaha ziya ul hanlgaar oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka siin ayaa waxa uu xaqiijiyey dhacdada toogashada isaga oo sheegay inay ka dhacday aagga warshadaha ee site ee magaalada waxaana uu sheegay in baaritaan lagu hayo saraakiisha booliska ayaa waxa ay sheegeen in sida hadalka loo dhigay muran kulul iyo isku dhac uu xigay oo dhex maray ragga u dhashay dalka shiinaha ee la dhaawacay iyo askariga dhibka geystay ay sababtay in waardiyaha uu rasaas furo ajaanibta ayaa waxaa loo qaaday cisbital ku yaala magaalada halkaas oo mid ka mida la sheegay inuu ku jiro xaalad halisa saraakiisha caafimaadka ee falastiiniyiintana waxay sheegeen talaadadan maanta ah in duqaymo xiriir ah oo ay fuliyeen diyaaradaha israa'il ay dileen ugu yaraan soddon qof kuna dileen marinka khaza hal gantaal ayaa goor dambe oo isniintii shalay ahayd waxa uu ku dhacay guri ku yaala waa guri ay ku hoydaan qoys barkacyaala oo ku yaala beytlahiya waxaana ku dhintay ugu yaraan labaatan qof sida ay saraakiishu sheegeen militariga israa'iil ayaa sheegay talaadadan in ciidamadooda ay dileen mitidiin iyo goobo kaabayaasha dhaqaalaha ah oo ku taalla bartamaha iyo koonfurta khaza maalintii lasoo dhaafay mar kale galab talaada oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan aan ku bilownay dalka waa dalkan maraykanka malaayiin codbixiyaal ah ayaa lagu wadaa in ay maanta oo talaado ah ay codkooda dhiibtaan si ay u go'aamiyaan in madaxweyne ku-xigeenka dalkan maraykanka kamal harris oo dimuqraadiga ka socota ama madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo jamhuuri ah uu midkood u noqdo madaxweynaha dalkan ee afarta sano ee soo socota waxaa goor dhow si rasmi ah u furmay xarumaha codbixinta badankood inkastoo gobolada maraykanka ay waqti ahaan kala duwan yihiin aan aadno gobolka waa magaalada colombos ee gobolka ohio oo ah magaalada labaad ee ay soomaalida ugu badan ku nooshahay dalkan maraykanka oo iyagana goor dhow ay xarumaha codbixinta furmeen goob ka mid ah goobaha codbixinta waxaa ku sugan wariyaha v o e da ee magaalada colombos cabdikaafi yuusuf aadan maalin wanaagsan dhegaystayaal waxaa idinkala soo hadlayaa magaalada colombos ee gobolka ohaayo waa gobolka labaad ee soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin waxaa furmay guud ahaanba goobaha codbixinta ee gobolkaani haatan waxaan ku suganahay mid ka mida goobaha codbixinta waqooyiga magaaladani colombos oo lagu qiyaaso inay degan yihiin soomaali gaaraysa ilaa iyo soddon kun waxaa bilowday safafka goobtaani dadku ay u gelayaan codbixinta wax soomaali ah iima muuqdaan magaaladani waxaa degan dad kala duwan hase yeeshee waxaa u badan dadka caddaanka ah sidaasina waxay ka muuqataa safafka hadda ii muuqda oo u badan dad caddaan ah gobolkani waa u muhiim doorashadani socota waxaa ka soo jeeda j d c ama senator j d c fancy oo ah madaxweyne ku-xigeenka uu donald trump xushay jawiga guud ahaan magaaladani waa degan yahay cimiladuna waa mid wanaagsan wixii ka soo kordha goobtaani codbixinta iyo guud ahaanba doorashada waddankaani maraykanka waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna dambe cabdikaafi yuusuf aadan v o a colombos ohio
aad baad u mahadsan tahay cabdikaafi wararka ka soo kordhana inta aan ku jirno idaacaddeenna iyo idaacadaha soo socda ayaad ku maqli doontaan sidoo kale wariyaheenna sahre cabdi axmed ayaa iyaduna haatan waxa ay ku sugan tahay mid ka mid a goobaha codbixinta ee magaalada follis george ee gobolka virginia ee duleedka magaalada tan washington sahre subax wanaagsan waxaad ka warantaa goobtaad ku sugan tahay iyo sida uu yahay jawiga xilligan sahre may maqlaysaa hallo sahre sahre may maqashaa
casha anig maa iin hadlaysaa waa maxamed bashiir maxamed waa ku iman doonaa sahre cabdi ma ku jirtaa khadka waa yahay sahre waa ka gudbaynaa waa usoo noqon doonaa maxamed bashiir cabdiraxmaan waxaad ku sugan tahay mid ka mid ah xarumaha codbixinta ee ku taala degmada arlington ee gobolka virginia ee duleedka magaalada washington d c bal waxaad ka warantaa goobta aad joogto iyo sida loogu soo baxay saakay codbixinta ka socota
caasha waa mahadsan tahay goobtani saacad iyo waxoogaa ka hor labada saac ka hor ayay furantay waxaadna moodaa in dadku si teelteel ah ay usoo gaarayaan goobtan oo ah faras magaalaha arlington oo ah duleedka washington d c dadweynaha halkan waxaa ka iska diiwaangeliya ama ka codeynaya waa dadka areadan ku nool ee aagan ay u tahay deegaan doorashadooda marka waxaad moodaa in dadku ay aada usoo qulqulayaan saacadaha shaqada ka horna ay dadku ay u kala qaybsan yihiin inay sii maraan amaba ay soo maraan jawiga caashoy waa mid aad u macaan oo hawadu aad bay u fiican tahay jawi roobaadna ma ahanoo dadka waxay ku dhiiran karaan inay goobaha codka tagaan islamarkaasina ay laymanka codadka galaan waxaana dabcan marka laga tago madaxweynaha iyo doorashadiisa sidoo kale halkan taalla waa aqalka koongareeska sidoo kale labada senator ee matala gobolka virginia mid ka mid ah ayaa maanta loo codeynayaa marka si habsamelaha iyo doorashadu ku bilaabatay
waxaad ka warantaa jawigaad ka warantay in roob uusan da-ayn dhinaca kalena waxaan u malaynayaa inuusan jirin qabow daran oo dad badan maaragtay ka hor joogsan kara inay xilli hore yimaadaan
waa sidaas aa u sheegtay waa dabcan dad badan waxay filayeen mar haddii november la galay in qabow uu jiri doono jaakada waaweynna isku xiri doonaan laakiin maanta waxaad u malaysaa in jawigu aad u macaan yahay oo aysan dadku ka baqaynin inay laynka galaan oo kale maadaama laymanku ay mararka qaar tegi karaan ilaa meel fog oo banaanka ah marka dadkuna aad bay usoo qulqulayaan una uguna qanacsan yihiin doorashada iyo inay ka qayb galaan waayahay waxaan rabaa si kooban maadaama dad badan ay horey codkooda usii dhiibteen oo maalmihii lasoo dhaafayba goobaha codbixinta way furnaayeen qofkii raba inuu codkiisa sii dhiibto oo ama ka fekeraya inuu maantaoo kale uu mashquul noqon karo ama uu waqti waayi karo waxaad ka warantaa safafka markaad fiiriso dadku tiro ahaan intee bay la egyihiin mise axmed baa jirta mise dadku waa teelteel qaabka dadku hadda ay uga qaybgalayaan doorashada iyo codbixinta
waa sida aad u sheegtay caasha gobolkan virginia oo kale laba meelood saddex meelood meel ayaa sii codaysay marka taasina waxay hoos u dhigaysaa saxmadda laakiin waxaad moodaa in ay ilaa hadda aysan saxmadi jirin oo ay si tartiib tartiiba ku socoto codayntu islamarkaasna dadku ay imanayaan horey ka gelayaan xarunta sanaadiiqda islamarkaasna wax ka yar shan ilaa toban daqiiqo ay ku dhammaynayaan guud ahaanba codkooda inay dhigtaan marka waxaad umalaysaa in si oo aad ah ay u socoto oo aysan saxmad weyni jirin ma ogi qeybaha dambe ee maanta sida ay noqon doonto laakiin hadda ilaa haddaan saxmad ma jirto si kooban maxamed bashiir inkastoo gobolkan ay soomaalidu ku yar tahay oo uusan la mid ahayn gobolada soomaalida ay ku badan tahay sida minnesota iyo iyo colombos ahaayoo kale indhaxaaguma qabteen dad soomaaliya oo safka ku jira codeynaya
maya ilaa hadda ma aanan arkin cid soomaali ah oo halkan ka codeynaysa cashay maadaama ay tahay faras magaalaha magaalada lagana yaabo in areadan aysan soomaalidu kusii badnayn laakiin xaafadaha soomaalida ay ku badan yihin oo kale haddii aan tegi lahayn waxaa laga yaabaa in soomaali badan aan arki lahayn aad baad umahadsan tahay maxamed bashiir cabdiraxmaan wariyaha v o e da oo jooga mid ka mid ah goobaha ay dadka codkooda ka dhiibanayaan ee degmada arlington ee duleedka magaalada washington oo virginia ku taalla isla gobolka virginia degmada follis gorge waxaa joogtaa wariyaha v o e da sahre cabdi axmed goob ay ka dhacayso codbixin sahra mar kale subax wanaagsan goordhowd waa ismaqli weynay waxaan ku faraxsanahay inaad soo noqotay bal waxaad ka warantaa goobta aad joogto iyo sida ay uga socoto codbixinta caashe ibraahim aadan aad baad umahadsan tahay waxaan joogaa sida aad sheegtayba degmada follis charge aaga skyline waxaa halkan jooga dadyow aada u fara badan oo safaf dhaadheer sii galay waxaabaad moodaa inay zaxmad tahay oo aad dadku ay u badan yihiin saakadii horeeto qabow ma jiro jawiga aad buu u degan yahay dadka waxay ku imaanayaan baabuur kala gedisan qaar way usoo lugeynayaan qaar bildhinadan ayay kasoo degayaan marka safaf ayay ugu jiraan codadkooda inay dhiibtaan ilaa iyo haatan caashoy waxaan la kulmay dhowr qof oo soomaali ah haddii bal aan ku hormaro waxaan la kulmay gabar la yiraahdo magaceeda safiyo waxay ii sheegtay in aysan u codeynaynin labada madaxweynenimada musharax ku tartamayso laakiinse labada musharax ee xisbiga dimuqraadiga iyo republicaankaba laakiinse ay u codeysay dabcan iskuullada iyo xubnaha kaleeto ee iyagu doorashadan qeybta ka ah maanteeto ka socda labada xisbi dhinacyada kaleeto waxay kaloo waxaan kaloo la kulmay asna oo xusid mudan oo aan xataa wareysi kooban ka qaada aweys ashir oo asna ii sheegay inuusan labada xisbi ee haatan ugu waaweyn uusan u codeynin laakiin xisbi dhinac madax banaan uu u codeeyay codkiisa uu siiyey asagoo yiri arrimo ii gaara aawadeed ayaan saas u sameeyey waxaan khadadka telefoonada kula hadlay dad horey usii codeeyey ilaa iyo xalayto marka inkastoo dadka horey ay usii codeynayeen maalmihii lasoo dhaafoo dhan haddana weli doorashada waxaad dareemaysaa in dad fara badan ay xiise gaara u leedahay maadaama doorasho taariikhiya ay tahay oo safafka aad ayaa loogu jiraa halkan haatan aan inib inkastoo mid ka mid a dadka aad la hadashay sahra uu kuu sheegay in labada murashax kamal harris iyo donald trump uusan midkoodna u codeynayn sababa isagao u gaara dartood laakiin dadka kale aad la hadashay ma sababeeyeen sababaha ay codkooda ay u haystaan oo aanay u dhiibanayn ha waxaa xusid mudan aagan aan ka deganahay gobolkan virginia dadka kala duwanaa ilaa iyo xale aan la hadlayay in ay si weyn saameyn ugu yeelatay oo ay qaateen aragti dadka muslimiinta maraykanka intooda badan waayadan laisla dhex marayay inay qaadanayaan oo la xiriirta labada musharax midna inuusan ka turjumaynin aragtida dadka soomaalida ama muslimiinta ah marka la eego xasaradaha ka taagan bariga dhexe waxaa dadku ay ku sheegayaan in siyaasada bariga dhexe ee dowladda maraykanka hadda se u wajahaysa aysan ku qaracsaneen qaarkood waxaa ay xataa ku sheegayaan in maaragtay labada xisbiba aysan waxba u kala doorinin labada xisbi waxyaabo kala duwan oo aada u badan ayay ku kala aragti duwan yihiin ayay ku leeyihiin laakiin marka ay timaado arrinta qadiyadda falastiin way ka siman yihiin marka sidaas la aligeed midkoodna codkeena ma siinayno marka muslimiinta aragti ay la qabaan soomaalida ayaa in badan oo ka mid a waxaa dareemaysaa inay inay saameyn ku yeelatay balse weli waxaa jira dad codeynaya oo goobaha codbixinta markaad timaadid soomaalida teelteelba ha noqoto oo dadyoga kala gedisanaya adduunka qaybihiisa kala duwan u dhashay oo maraykanka jooga maraykanka ah ha noqdaane soomaalidu weli way codeynayaan codadka waad ku arkaysaa goobaha sanaadiiqda aad baad umahadsan tahay sahra waxay ahayd waryaha v o eda sahre cabdi axmed oo ku sugan degmada police charge ee gobolka virginia ee duleedka magaalada tan washington d c oo joogta mid ka mid ah goobahaas oo ay codbixinta ka dhacayeen weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington markale galab wanaagsan mid ka mida gobolada ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee kala isirka ah ee koonfur bari maraykanka ayaa waxa uu ka mid noqon doonaa kuwa ugu horeeya ee caawa ku dhawaaqi doona natiijooyinka horudhaca ah ee doorashada gaar ahaan magaalada lawrenceville ee gobolka georgia wariyaha v o eda steve herman ayaa warbixin waxa uu ku eegayaa sida ay codtirintu uga socoto gobolkaasi oo ka baxsan magaalada atlanta warbixintan waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan dandurey hawsha tirinta codadka ayaa goor hore ka sii bilaabatay xarunta diiwaangelinta codbixiyaasha iyo doorashooyinka ee degmada goyneed ee gobolka georgiya oo ka mida gobollada codadkoodu isbedbedelaan ee dhinaca ay aadaan ay guusha u dhacdo ee loo yaqaano swing states shaqaalaha doorashada ayaa waxaay si horudhaca ay u baarayaan dhowr boqol oo kun oo warqadood oo codbixiyaashu ay ku soo gudbiyeen boostada iyo kuwa dadka hore u sii codheeyey shaxda natiijada codadkan ayaa la sii dayn doonaa caawa marka ay xarumaha codbixintu ay soo xirmaan saacaddu markay tahay toddobada fiidnimo zak manifold oo ah kormeeraha doorashada ee deegaankaasi ayaa waxa uu u sheegay v o a in ilaa iyo toddobaatan boqolkiiba wadarta guud ee codadka la soo diyaariyey lagu dhawaaqi doono saacadda ugu horreysa marka xarumuhu ay soo xirmaan
waxaa noo bilaabmaya habeen dheer oo kale meesheenna codadka ugu dambeeya ee doorashada waxay soo galayaan siddeed iyo barka fiidnimo keliya waxay ku xiran tahay inta ay leegyihiin safafka doorashada ayaa ugu horreeya deegaanka waxaan leenahay boqol lix iyo konton xaafadood oo dhammaan ay tahay inay soo gudbiyaan sanaadiiqdooda codadka iyo tirintooda laakiin had iyo jeer waxay u muuqataa in kan ugu dambeeya uu yimaado inta u dhexaysa kow iyo tobankii barka iyo saqda dhexe degmada guunaad waxa ay cajiib ku tahay kala duwanaanshaha dadkeeda iyadoo aysan jirin koox ama qowmiyad gaar ah oo gaari karta saddex meelood meel dadka degan waa kan mar kale zak manifold kormeeraha doorashooyinka ee degmada gowineed
waxaan leenahay dadka ka soo jeeda koonfurta america ee loo yaqaano hisbanig oo aad u tiro badan dad aasiyaan ah dad madow ah dadkeennu waa isku dhaf u taagan qiyamka maraykanka marka waxaan u malaynayaa intaasi ay tahay sababta dad badan u rabaan inay arkaan waxa gowineed ay u taagan tahay xisbiga dimuqraadiga iyo madaxweyne joe biden ayaa deegaanada ku hareereysan degmadani kule taageerayaal fara badan afar sano ka hor gobolka georgiya waxaa si dirqiya ugu guulaystay biden oo la tartamayey trump degmada guunaad waxay u codayn jirtay xisbiga jamhuuriga sannad walba intii u dhexaysay kun sagaal boqol iyo siddeetankii ilaa iyo labada kun iyo laba iyo tobankii balse waxaa si dirqi ah uga soo baxday sannadkii labada kun lix iyo tobankii hillary clinton oo u tartamaysay madaxtinimada kana tirsan xisbiga dimuqraadiga laakiin guud ahaan gobolka waxaa ku guulaystay trump sannadkaasi iyadoo gobolkaasi uu furow ahaa guushiisii taariikhiga ahayd
mahadsanid ibraahim xasan dandurey weli arrimaha doorashada maraykanka ayaan ku jirnay ra'yi runtii u dambeysay ayaa waxay muujinaysaa in tirada ama in tartanka uu adag yahay oo aad la isugu dhow yahay gaar ahaanna gobollada furaha u noqon doona go'aaminta guusha haddaba doorashadan iyo waxa ku xidhiira waxaa noo falanqaynaya cabdiraxmaan yabarow madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a ibraahim xasan daandurey ayuu u waramay sidan ayuuna u dhacay waraysiga cabdiraxmaan soo dhowow haddaan ku hormarro jawiga doorashada lagu gelayo bal marka horeeto sawir guud ma laga siin kartaa mahadsanid ibraahim jawiga haddii aan laba u kala qaado hawada guud iyo cimilada haddaad ka hadlayso waa maalin farax badan oo hawadu ay aad u wanaagsan tahay roob ma jiro xilliganoo kale qaboobihii looga bartay ee dadku ay kaboodyada waaweyn ka soo qaadan jireen lama soo qaadanin haddaad eegto tembratureka maanta waa toddobaatan faranit oo u dhiganta koob iyo labaatan centigrade marka jawi ahaan aad iyay camiladu u fiican tahay waxaan isleeyahay dadka way soo dhoweysay kuna dhiirigelinaysaa in ay maarkano ay ka soo qayb galaan haddiise aad ka hadlayso jawiga iyo xamaasadda ay doorashadani ay maanta ku bilaamayso maalin waxa weeyaan aan arki karno in dadka ay soo baxayaan oo ay aad iyo aad intii ku tala gashay inay soo baxaanba maanta ay diyaar yihiin oo intii aan hore u codayn ibraahim ilaa iyo sagaashan iyo toddoba malyuun oo qof ayaa hore u codeeyey oo ama ku codeeyey warqado ay iyagu ay direen oo ay boostada ku direen ama qof ahaanba tago albaabyada loo furay intaan maanta la gaarin ka hor si loo sahlo oo ciriiriga loo yareeyo marka jawiga dhinacaas xamaasadda iyo ka qaybgalkuna aad buu u wanaagsan yahay cabdiraxmaan saaka waxaan ku waabarisanay shanta bisha novembar oo annagan washington wada joognaa muddo ayaa la sugayey maalintani fikir intee laega ayaad naga siin karaysaa doorashada iyo sidaa u dhici karto ibraahimow inta badan shaqaalaha federaalka ee dowladda u shaqeeya matalan waxaa la siiyey afar saac oo maarkan ay ku socdeeyaan oo dadku waa fasax weyn baa loo siiyey dadka kale iyagu aan horu qayb gelinasaan xusay aad iyo aad bay iyaguna maarkan ay diyaar ugu yihiin oo ay ka qayb gelayaan laakiin midda xusida mudan oo maarkanoo dadku ay aad iyo aad ay isha ugu hayaan oo maarkanoo maanta codayntu ay uga duwanaanaysa kuwa kale waxa weeyaan dhinaca amniga oo iyadana aad loo xajiyey oo matalan d c oo kale markaan soo qaadano meeyarka d c iyo boliiska haweeneyda ugu sarreysa intuba waxa ay ku baaqeen in ay aad iyo aad u ilaalinayaan gobolada ama isteedyada intooda badanna diyaargarow aan caadi ahayn baa loogu diyaargaroobay cabdiraxmaan waxaa lagu celcelinayaa in doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore bal noo sababee ibraahim oo saaad adiguba og tahayba waxa ay tahay markii ugu horreysay oo haweeney maraykana oo madow ay ka soo qayb gasho oo ay u tartanto kursiga ugu sarreeya waddankan ee aqalka cad ay tiigsato waa mid midda labaad donald trump oo ah nin haatan ka hor aqalka cad soo maray ayaa wuxuu yahay isaguna kii mar labaad u tartamaya inta badan caadiyan sanooyinkii u dambeeyey iyo sanooyin badanba waxaan arki jirnay madaxweyne hore u joogay oo qof la tartama oo markaa weli aqalka cad jooga laakiin saa la soconno biden waa kii ka tegey oo iska casilay saa daraasadeed harisna ay ku qaatay marka kala duwanaanshahaas wuu jiraa donald trump oo weliba haddaan ku sii daro dacwooyin badan loo haysto oo isaguna in badan ku eedeynaya dhinaca dimuqraadiga in ay falal xun iyo maarkano waxyaabo maarkan oo aan sharci ahayn ay samaynayaan marka taasay uga duwan tahay oo kala shakigaas weyn ee jira labada dhinacba waa u ka jira ugu dambeynta haddii aad noo soo koobto maxay dadka ku kala xulanayaan kamal harris iyo donald trump
kuwaas waa iska cad yihiin donald trump oo kale waxa uu aad iyo aad ugu adkaynayaa carabka in uu adkayn doono sharciyada dadka xuduudaha ka soo gudbaya oo wuxuu leeyahay xataa waddanka gudihiisa ilaa iyo koo iyo toban malyan oo jooga oo sharci aan haysan maalinta ugu horreysan soo gala ayaan saxiixayaa in waddanka laga saaro xuduudaha laga soo galana biro waaweyn iyo culays badan iyo derbi oo haatan ku baaqay inuu uu samayn doono oo aan laga soo gudbin ayaan adkaynaya marka halkudhigiisa weyn waa midkaasi isaga ee dhinaca haddaan soo qaato haris camila haris iyadu haweenka dhinaceeda iyo u janjeedha oo qodobadeeda qodobo qodobadu waa badan yihiin laakiin ta ugu weyn waxa weeyaan arrinta ilmaha layska soo ridayo oo jamhuuriga iyo iyo donald trump ay diidan yihiin oo qofka haddii uur yeesho si uu doono ha ku yeeshee aan la ogolayn inay ilmaha iska soo rido oo ay xuduuduhu u kala dhow yihiin iyo arrimaha ay u kala sahlayeen sida maarkano labada dhinac ay u kala wajahayaan ayaa iyadu ay leedahay dumarka ayaa waxaan u fasaxayaa waxa ay jirkooda ka doonaan inay iyagu ay ka yeelaan marka waa badan yihiin laakiin maanta guud ahaan waxyaabaha loo codaynayo aad iyo aad ayaa maarkano loogu kala duwanaanaya dadka soo baxayana ibraahimow waxaa la filayaa inay noqoto wax aad u weyn oo caawa ilaa iyo berito aad looga warsugo waxa ay ku dhammaan doonto aad iyo aad u mahadsantahay cabdiraxmaan adaa mudan ibraahim
kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta afka soomaaliga v o a cabdiraxmaan yabarow waxa uu warramaya ibraahim xasan garabey daanduray weli halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii amuuraha maraykanka oo iyana ku saabsan doorashada maanta ka socota dalkan maraykanka waxaa inoo soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere
inti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta waxaa dalka maraykanka ka socda doorashadii guud iyadoo ta madaxtinimo ay ugu muuqato taariikhda doorashada maraykanka ayaa soo bilaabatay sannadkii kii doorashada ayaa qaabab kala duwan soo martay iyadoo xilliyada qaar aan dumarka iyo dadka madow loo oggolayn inay codeeyaan dalka waxaa soo maray lix iyo afartan madaxweyne iyadoo qaarkood ay hal xilli oo afar sanna'a adeegeen halka kuwo kalena ay laba xilli adeegeen haddaba intaynaan faahfaahinta taariikhdaasi u gelin balayna horta eegno bilowgii doorashada maraykanka waa kan faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon leh kuna sugan gobolka minnesota horta doorashadii ugu horreysay markay dhacaysay maxamedow maraykanku marka dowlad dhan oo conton stateka conton gobol ka kooban ma ahayn waktigaas waxaa waktigii ingiriisku gumaysanayey saddex iyo toban gobol oo loo yaqaanay colonial states ayaa markaa waxay bilaabeen inay is-abaabulaan oo dhinaca bariga u badnaa south coronada laga soo bilaabo ilaa iyo new hampshire inay inay ishabeeyaan oo ay samaystaan maamul iyo dastuur ay habeeyaan isla markaana ay doorasho samaystaan marka doorashadii ugu horreysay ee dhacday ee george washington lagu doortay kun iyo toddoba boqol iyo sideed iyo sagaashankii ma ahayn mid shacab uu doortay waa markii ay bilaabatay waxaan ma loo yaqaano guddida ama electoral college ay isu tageen oo ay doorteen marka guddiga markaa isu tegey waxay ahaayeen lixdan iyo sagaal oo shan koob iyo toban gobol markaa ka kooban laba ayaan markaa dastuurkii la sameeyo kumeel gaarhka ahaa aan weli saxeexin marka koob iyo tobankoodii baa waxay guddigii ay iska soo saareen oo ahayd oo lix iyo sagaashan ahayd ayaa ka qayb galay doorashadii lagu dooranayay george washington iyo john adams oo la tartamayey marka codkooda wuu isku dhowaa george washington inkastoo nin dagaalkii kula jiray ingiriiska ahaa oo caana ahaa generaalnaha haddana wuu ku cod dhowaa john adams oo shan iyo soddon iyo afar iyo soddon bay kala heleen sidaasaana loogu codeeyey george washington waa garta inuu madaxweyne noqdo marka si uu isaguna u yareeyo khilaafkii ninkii la tartamayey ayuu madaxweyne ku-xigeen ka dhigtay laakiin doorasho generaalah oo loo baxo oo guud ahaan oo shacabka loo doorto waxaa ugu horreysay kun iyo siddeed boqol iyo afar iyo labaatankii sidaynu soo xusnay waxaa jira madaxweyneyaal hal xilli adeegay iyo kuwo laba xilli xilka hayay haddaba fursadda in laba xilli la tartami karo ma bilowgii bay la timid mise maya maxamedu may ahayn taariikhdu waxay soo martay doorashada maraykanka dimuqraadiyadda waddo dheer taasoo side aan mar walbaba isteedyada qaar baa ama gobollada kusoo kordhayey oo ay ka mid noqdaan maraykanka dowladdii guud ee federaalka ahayd waktigaa hataa aan kuu sheegayo dadkii codayn jiray waktigaa horta raggu baa codayn jiray dadka madow iyo dumarka midna looma ogoleen dadka madow waxaa loo ogolaaday inay codeeyaan ragga ragga kun iyo sideed boqol iyo toddobaatankii dumarkana waxaaba loo ogolaaday sidoodaba kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii marka doorashadu mid waddadaas soo martay bay ahayd inay laba goor la doorto madaxweynaha waxay timi kun iyo bishii february ama februayo sida loo yaqaano toddobiyo labaatankeedii kun sagaal boqol iyo koob iyo kontonkii sababta keenayna waxay ahayd madaxweynihii franklin roosevelt oo xilligii dagaalka kusoo beegmay dagaalkii labada adduunka ayaa markii la doortay labiyo toban sana uu joogay sababaha ugu badnaa waktigii dhibaatadii la odhan jiray dhaqaale xumadii depressionka great depression iyo dagaalkii dartiis buu sii kororsaday marka dadkii markaa waa laga xanaaqay waa marka lasoo saaray sharciga ah kun sagaal boqol iyo koob iyo kontonkii inaanu madaxweynuhu laba laba goor ka badan oo sanad marka ugu horreysana afar marka ugu dambeysana afar aanu kordhisan karin haddaba maadaama murashaxiintu ay haystaan fursadda ah inay laba xilli tartami karaan ma jiraan madaxweynayaal sababta ay doonto ha ahaatee hal xilli uun ku ekaaday walkan maxamed sheekh xuseen oo arrimaha maraykanka aqoonu leh kuna sugan gobolka virginia maxamed waa mahadsan tahay sida taariikhda ay leedahay waxaa jiray dhowr madaxweyne runtii oo ayagu markii horeba ku soo kaambeyn gareeyey inay hal teram hal mar ay madaxtinimadu ay noqonayso mar kale ayna dooni doonin in xafiiska ay u tartamaan lana yimid siyaasado gooni oo rabeen inay ujeedadooda ka gaaraan waxaa ka mid ah madaxweynihii hore oo wuxuu madaxweyne ahayn eighteen forty fivekii eighteen forty ninekii waxaa ladihi jiray james bork ninkaas markii hore wuxuu kusoo galay campaignka ololaha siyaasadda in uu hal mar hal teram uu xafiiska hayn doono siyaasada goonina uu rabo inuu ka gaaro guula sida ay la sheegay taari taarikhdan ay sheegteen waxaa la leeyahay siyaasadihii uu rabo uu gaaray inteeda badneed mar dambena umuusan tartamin xafiiska laba nin oo kale ayaa jirto mid asigu eighteen seventy sevenkii ilaa eighteen eighty onekii ahaan jiray asigu saas oo kale ayuu kusoo galay hal mar inuu u tartamo xafiiska oon mar labaad soo raadinin dhowrkaas nin markay ayagu marka hore kusoo kaambeyn gareeyeen inay hal teram xafiiska joogi doonaan siyaasado goonina ay leeyihiin inay ka gaaraan oo ujeedadooda ay gaareen waxaa la yidhahdaa only mayse tartamin madaxtinimo bas mar labaada laakiin xitaa siyaasadda way ka ritaar garoobeen waa iskaga waa iskaga hareen macnaha laakiin taariikhdan casriga ah waxaa jiray nineteen sixty eight kii lyndon johnson oo asigu markaas madaxweyne ahay oo rabay inuu re-election raadiyo ayaa waxaa jira dagaalkii waxaa socday dagaalkii vietnam marka dagaalkaas wuxuu keenay cadaadis badan oo yacni in political pressure la saaro dad badan oo waddanka ha u badnaadan ardada jaamacadaha mudaaraadyo badan ayaa waddanka ka dhacay oo waxay rabeen dadka maraykanka in dagaalkaas la joojiyo gebi ahaanbo marka madaxweyne london johnson wuxuu go-aansaday markii dambe inuuna xafiiska u tartamin xitaa haddii ay u magacaabaan xisbigiisa dimuqraadiga haday u sorry xisbigiisa hadday u noominad gareeyaan in uu maxaa la dhahaa uu tartamo asigu wuxuu go-aansaday inuuna tartamin sababtoo ah dagaalkaas wuxuu raba inuu wakti u helo uu soo gabagabeeyo tan hadda nagu dhow taariikhdan hadda dhow hadda taagannahay madaxweyne biden wuxuu rabay inuu mar kala tartamo oo xafiiska u tartamo sababa jira caafimaadka la xiriiraana da-daha la xiriirto laga yaabo dagaalka dagaalada midka yurub ka socda ukraine iyo fuushka ama dagaalka bariga dhexe ha noqoto in cadaadiskaas faraha badan iyo da-dii iyo caafimaadkii inay isgaareen oo markaas markii uu dood la galay madaxweynaha hadda ninka u tartamaya xisbiga jamhuuriga madaxweyne trump doodii si fiican uunan u doodin oo dadka qaar ay u arkeen inta badan xisbigiisa ku jiro in uu markaan wareejiyo maxaa la dhahaa uu ka haro tartanka isaguna fahantiisa ay colays ku saareen taasna waa mid ay ku timid kamaala xaaris waddada hadda ay saaran tahay oo waddada uu u banneeyey marka aynu dib ugu soo noqonno doorashada maanta ka socota dalka maraykanka waxaa saadaaluhu sheegayaan in labada tartame ay aad isugu dhow yihiin haddaba ma laga yaaba in arrintaasi ay keento in tartamayaasha midkood uu natiijada ku qanci waayo halkaasna uu ka bilowdo dagaal dhinaca sharciga ah mar kale faarax maxamuud maxamed way dhacaysaa runtii dee hadda madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump wuxuuba haddaba dee markaad aragto meelaha uu tegayo ololaha doorashada uu ku jiro wuxuu leeyahay beriga horena waa lay dhacay hadeerna waa lay dhacayaa runtii waxyaalaha cabashada dhaca waxa weye habkii doorashada loo dooran jiray baa isbedeshay berigii hore meelun baa lagu wada codayn jiray waraaqaa lagu codayn jiray hadda waxa weeye technology baa yimi iyo mashiinaha codka lagu gurayaa waraaqaa lagu codaynaya la dirayo online iyo internetka lagu codaynayaa waxaa isbedelay hababkan nooca kala duwan ee loo codeeyo taasina waxay keenaysaa in dad badani ka shakiyaan weliba dadka xisbiga jamhuuriga taabacsan oo kasoo horjeeda waxyaalahan oo dhan ay leeyihin haa-innimaa ku jirta laakiin runtii dee sidaad ogey doodii goboladii hore berigii hore madaxweyne hore uu ka dooday sida georgia iyo arizona iyo qaar baa weli doodoodii socotaa uu leeyahay waa lay dhacay marka lama waayayo inuu muran yimaado laakiin waxaad moodaa maraykanku wixii laga bartay doorashooyinkii hore muranka keenay inay hadda goboladu gobolada maaragtay ayaa doorashooyinka hogaamiyeen federaal government kuma hogaamiso iyaguna laftoodu waxa weeyaan aada bay uga taxadirayaan kolley haddii uu labada madaxweyne labada qof u tartamaya mid ka mid a hadduu yidhaahdo khiyaamaa dhacday waxay sharciga u leeyihiin in gobolka oo dhan loo tiriyo marka laga yimaado murankaasi dhinaca sharciga ee iman kara dadka siyaasadda maraykanka oo dorasa qaarkood ayaa ka digaya in hadallada kulkulul ee siyaasiyiintu ay adeegsanayaan ay horseedi karaan in gacanka hadal uu dhaco haddaba arrintaasi suurtagal ma tahay mar kale maxamed sheekh xuseen
maxamed horta doorashadan way way ka duwan tahay doorashooyinkii hore ee wadanka ka dhici jiray dhowra amuurood dartood mid aad ayuu horta tartanka iskugu dhow yahay oo lama saadaalin kara xitaa inta badan cidda madaxweynaha noqon karto ilaa la ogaado natiijada ay soo baxdo ma ahane taas waxay keenaysaa marka in oo xitaa idaacadaha boolka ka shaqeeyay ay dhihi karin ciddaasaa guulaysanayso waayo tartanka aad ayaa laiskugu dhow yahay gobollo gooni ayaana aad laiskugu haayaa natiijada waxaa la leeyahay sida la saadaalinayo waxaa laga yaabaa inaana sidii caadiga ahaan jirtay oo markii maalinta talaada ay doorashada dhacda habeenkiiba lagu kala bixi jiray inaana taas dhicin natiijada ay maalmo qaadata way dhici kartaa labada dhinacbo oo dhinaca xisbiga jamhuuriga oo madaxweyne trump ka socdo iyo dhinacan xisbiga dimuqraadiga oo ay ka socoto haweeneyda kamala harris intaba labada dhinacba waxay diyaar u yihiin xagga sharciga le in lagu jaalanjagareeyo in lagu tartamo oo qolo walba looyradii way diyaarsadeen haddii meelaha qaar laisku qabsado marka inay rabshado dhacaan waxaa u badan tahay inta labada dhinaco labada xisbiba inay doorashada dood geliyaan labada dhinaco siyaabo kala duwan oo xisbiga jamhuuriga sorry xisbiga jamhuuriga ninka ka socda donald trump isagu waxaa aad loo hadalhayaa in uu laga yaabo inuuba doorashada hadduu asiga guulaysanin inuu natiijada aqbalin way u badan tahay sida tii horeba laga barto ilaa hadeertaan xitaa uusan aqbalin tii hore labada kun iyo labaatanka in laga raayay in kale kamala harris nafaanteeda hadday qaado codka oo popular roadka loo yaqaano oo laakiin looga guulaysto electoral college waxaa laga yaabaa nafaanteeda legal ahaan in sharci ahaan ay dood geliyaan oo su-aale ka keenaan marka labada nacab waxaa la leeyahay waxay keeni doonaan su-aalo oo ku saabsan natiijada siyaabo kala duwan laakiin inay rabshado dhacaan kolley laamaha amniga waa u diyaarsan yihiin wax kastoo dhici kara horaa looga dabaaldegay laakiin natiijada waxaa laga yaabaa markay soo baxdo trump oo kale inuusan ku kanaan taas ayay u badantahay dadka sidii la hadalhaaya
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad baad u mahadsan tahay maxamed cabdi xasan sandheere ayaa barnaamijka amuuraha maraykanka soo diyaariyey halkanna ka soo jeedinaya cid kasta oo jecel inay dib u daalacato barnaamijyadeenna iyo inta ay sheegeenba waxay mar kasta kala socon karaan website-keena v o a somali com iyo bartaan ku leenahay facebook haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan aanu ku eegayno khilaafka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka jubbaland jacfar kukaay ayaa inoo haya
xaaladda siyaasadeed ee dalku waa car iyo wir dowladda hadda talada haysaana waxaa muddada uga harsan sannad iyo bar welina la iskuma raacin qaabka ay noqonayso doorashada suwaada dowladda federaalka soomaaliya waxa ay ku dheggan tahay in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo dalka oo aan loo noqon qaabkii dadbanaa ee lagu soo caanamaalay labaatankii sanno ee u dambeeyey waana qodobka keenay khilaafka hadda taagan ee ka dhex aloosmay madasha wada tashiga qaran barnaamijkeenna galkana arrintaa ayaannu ku faaqidaynaa soo dhowaada madasha oo ay joogaan saddex maamul goboleed iyo gobolka banaadir ayaa soddonkii oktoobartiina dhaaftay soo saaray warmurtiyeed ay ku xusan yihiin qodobo muhiim u ah hannaanka siyaasadeed ee soomaaliya iyo habraaca doorashada soo socota kaasoo ay ku saxiixan yihiin ra'iisul wasaaraha soomaaliya ra'iisul wasaare ku-xigeenka koowaad madaxweynaha koonfur galbeed madaxweynaha galmudug madaxweynaha hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka banaadir taas oo ay durbadiiba gaashaanka ku dhufteen xubno ka mida mucaaradka haddaba inta aanan u gudagelin isiseegga siyaasadeed ee madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxweynaha jubbaland bal aan marka hore dib u milicsanno heerka uu la ekaa isku soo dhowaashahooda in kasta oo muddo xileedkii hore ee xasan sheekh ay labada mas-uul u muuqdeen kuwo aan isku dhinac u socon isqabqabsi iyo madmadow siyaasadeedna uu soo kala dhex galay haddana waxa ay aad isugu soo durkeen intii uu xilka hayey madaxweyne farmaajo markaasoo labada ninba ay hormuud u ahaayeen kacdoon siyaasi ah oo looga soo horjeeday waxaa xilligaasi loogu yeeray muddo kororsi aan dastuuri ahayn hase yeeshee waxa ay xasan iyo axmed aad isaga sii dhowaadeen intii ay isku jireen markii bishii juun ee sannadkii labada kun iyo laba iyo labaatankii uu madaxweynaha dowladda federaalka ra'iisul wasaare u magacaabay xamse cabdi barre oo ay axmed isku qoonda yihiin inkasta oo dadka labada dhinacba ku dhowdhow ay sheegayaan in magacaabista xamse aysan ku iman oo keliya soo jeedinta madaxweynaha jubbaland marka la eego xiriirka fog ee ka dhexeeyey xasan sheekh iyo xamse barre haddana tallaabadaasi waxa ay sare u sii qaaday kalsoonida ka dhexaysa labada dhinac maadaama uu ra'iisul wasaaruhu aad ugu dhowaa axmed madoobe isaga oo sida la sheega ahaa qofkii ka shaqeeyey in axmed dib loo soo doorto xilligaas ra'iisul wasaaruhu waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada jubbaland arrintaasi ayaa keentay inuu xumaado xiriirkii ka dhexeeyey madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland iyadoo kan dambe uu u arkay in saaxiibkiisii ay soo wada halgameen uu dhabarka ka toogtay laakiin khilaafkaasi waxba kama beddelin xiriirka sii kordhayey ee ka dhexeeyey xasan sheekh iyo axmed madoobe madasha ayaa shirkeedii labada kun iyo saddex iyo labaatankii oo baydhabo ka dhacay ku go'aamisay in madaxweynayaasha maamulada uu wakhtigu ka dhammaaday iyo kuwa uu gabaabsiga ka sii yahayba min sannad loo kordhiyo doorashona looga dareero maamuladaasi bilaha nofembar iyo diseembar ee sannadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka ee aynu ku jirno maamulladii xilligaasi shirka ka qayb galay tallaabadaasi aad ayay u soo wada dhoweeyeen haddaba khilaafka madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne axmed madoobe goormuu bilowday in uu dusha sabeeyo oo dadka qaarkiina ay dareemaan in labada nin aanay sidii hore isku ahayn marka laga soo tago xiriirka xasan iyo axmed ay horay u lahaayeen waxaa isku soo dhowaanshahooda iyo isku xirnaantooda udubdhexaad u ahaa ra'iisul wasaare xamse cabdi barre oo ay xasan iyo axmedba wax badan wadaagaan laakiin markii ugu horreysay ee la dareemay xiriirka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jubbaland in uu liicayo waxaay ahayd horraantii bishii juulaay ee sannadkan xilligaasoo baarlamaanka jubbaland uu wax ka beddel ku sameeyey dastuurka maamul goboleedka si gogosha loogu xaaro in axmed madoobe uu mar kale noqdo madaxweynaha maamulkaasi khilaaf ka dhashay dood labada dhinac dhex martay oo lagu kala istaagay ayaa qarka u tagtay in ay bannaanka u soo baxdo laakiin waxaa labadaba lagu qanciyey in aan khilaafkooda daboolka laga qaadin shir isla sannadkaasi ay nairobi ku yeesheen madaxweynayaasha maamulada jubbaland galmudug iyo weliba koonfur galbeed ayay ku go'aamiyeen in sidii uu ahaa heshiiskii baydhabo ay doorasho qabsadaan dhammaadka sannadkan aynu ku jirno arrintaasi waxaa ka soo hormaray shirkii madasha ee labadii bishiina dhaaftay ee oktoobar ka furmay muqdisho kaas oo sida ilo xog ogaalahay ii sheegeen in dhowr jeer oo hore dib loo dhigay markii madaxweynaha jubbaland uu cudurdaar aanu uga soo qaybgeli karin soo diray shirkaas ayaa sida dadka siyaasadda la socda ay sii saadaalinayeenba waxaa ka baxay axmed maxamed islaan axmed madoobe kaas oo diidanaa in doorashadu ay u qabsoonto sida ay dowladda federaalku soo jeedisay ee qof iyo cod marka habraaca doorashada dib loogu laabto qodobka axmed iyo xasan ay isku diidan yihiin waa guddiga doorashada oo sida qorshuhu yahay noqonaya mid keliya kaasoo isagu u xil saaran maamulidda iyo qabashada doorashada soo socota ee maamul goboleedyada iyo weliba heer federaal taasoo axmed madoobena lagu qancin waayey axmed ayaa fursad u arkaa in isagu uu qabto doorashada maamulkiisa xilligii horey loogu heshiiyey una qabsoonto sidii uu horey ugu qabtay waana qodobka la isku mari waayey mar kale ee keenay in ugu dambayntii madasha oo ay puntland horey uga maqnayd jubbalandna ka baxday ay soo saarto warmurtiyeed ay ku qeexan tahay hannaanka loo aadi doono doorashada soo socota arrintaas ayay dadka siyaasadda indhaindheeya u arkaan mid sii kala fogeyn karta soomaaliyada markeedii horeba qaybsanayd ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo xilli sii horreeyey hadal jeediyey ayaa ka dhowaajiyey war kulul oo nuxurkiisu ahaa in doorasho dadban aan dib loogu noqon doonin ciddii diidaysa haddiidoe annaga ma qarinayno been kama sheegayno runtaan sheegaynaa way noo caddahay waan ku shaqaynaynaa teendha dambe soomaali layskuma dooranayo qofkii rabaa in wixii hore iyo teendhadii iyo noocii inaan ku sii soconno waaga dhowayd ee aan fogaynba halistaan gallay waa ogeyd inay xabadi dhacday baad ogeyd in dil dhacay baad ogeyd in diley dhacay baad ogeyd in qarankani halis galay aad ogeyd mas-uuliyadda ilaahay uuna saaray inta aan joogno waxaa ilaahay nagula xisaabtamayaa inaanaan soomaaliya meeshii ku celin marka ciddii wax ka rabta meeshaa ee wax ka qordinaysa ama u lugjiidaysa waxaan leeyahay rajo lagama qabo toddobaadkan waxaa xilka iska casilay laba xubnood oo ka tirsanaa golaha wasiirada soomaaliya wasiiru dowlaha wasaaradda qorshaynta iyo wasiir ku-xigeenka waxbarashada oo labadaba ka soo jeeda jubbaland arrintan ayaa loo maleeyey in ay hordhac u tahay cadaadis la doonayo in ra'iisul wasaaraha la saaro kaas oo haddii uu suurto galo ugu dambayntii keeni kara in ra'iisul wasaaruhu iscasilo marka laga soo tago ragga xilka isaga tegey waxaa jira wasiirro buuxa oo ay ka mid yihiin amniga ganacsiga iyo isgaarsiinta kuwaas oo reer jubballaana dadka siyaasadda indhaindheeye ayaa tilmaamaya haddii uu axmed raggan ku qanciyo in ay maraan waddada kuwii jagada ka degay ay dhabarjab ku noqon karto xukuumadda laakiin falanqeeyayaashu waxa ay sheegayaan in arrintaasi ay u muuqato mid aan suurtagal ahayn waxaa la ii xaqiijiyey saddexda wasiir ee ka soo jeeda jubbaland in laba ka mid ahii ay ka tirsan yihiin xisbiga u p d ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha marka laga yimaado xubnaha golaha wasiirada ee iscasilay kuwaas oo durbaba ay xukuumaddu booskoodii buuxisay madaxweynaha jubbaland ayaa wadatashi kismaayo ugu yeeray xildhibaanada ku abtirsada maamulkiisa oo tiradoodu ay kontomeeye tahay wayna aqbaleen baaqa sida uu sheegay xildhibaan xasan firimbe waxaan rabaa inaan idiin sheega casuumaadda ka imaaday madaxweynaha dowladgoboleedka jubbaland axmed maxamed islaan waan aqbalnay haddaan nahay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuiyadda federaalk ee soomaaliya ee ku matala dowladgoboleedka jubbaland dowladda federaalka waxaan u tegeyna waa wada tashi waxaana la kulmi doonnaa qaybaha kala duwan ee bulshada baarlamaanka jubbaland golaha wasiirada madaxweynaha odayaasha dhaqanka ah kulli waan la kulmi doonnaa duruufaha siyaasadeed dalka uu galayna waa la socotaan waxaan rabaa intaas inaan idinkugu daro in xildhibaanada aqlabiyaddooda jubbaland xildhibaanadooda waxay ka kooban yihiin konton iyo kow in ka badan afartan ayaa gaari doonta dowlad goboleedka jubbaland oo konfom garaysay hadda inay aadi doonaan dowlad goboleedka jubbaland inta kalena waa in wasiiro ah oo xildhibaano ah oo saaxiibadeen ah ooaan ognaha duruufaha ay ku jiraan laakiinse aqlibiyaddii dadkii xildhibaanadaha labada aqal halkaasay marayaan markii shirka wadatashiga uu soo idlaaday madaxweynaha soomaaliya ayaa madal uu dhallinyarada kula hadlayey ka sheegay in iyagu ay ka go'an tahay in ay qabtaan doorasho aan tii hore ahayn dhammaanteed waxaan u istaagaynaan u taagannahay dalka sidii doorasho qof iyo cod ay uga dhici lahayd lagana noqon maayo doorasho qof iyo coda waa ka dhacay meeshii ay ka dhici karto oo duruufaha amni ay ka saamaxaan ama duruufaha siyaasadeed xataa ay ka saamaxaan ay ka dhacay meeshii ay ka dhici weyda haddii amni dare uga dhac weydana amnigeeda inaan sugno oo berri ay ka dhacdaan ka shaqayn doonaa hadday siyaasad ahadna inaan siyaasaddii walaal u dhahno maxaan ku rahdahay aan hoos fadhiisano daba kacan aan ka shaqaynaynaa laakiin doorasho way dhacey meeshay ka dhici kartay ka dhacey dib looga noqon maayo inaan marka aan intana jaamaca ka qayliyey xaggana caliyaa ka qayliyey shabaabna muxuu ahay dadow inta soo handaday taleefon usoo dirow ka hadala siiyey kuwana maxaan ku rahdahay kuraastooda inay waayayaan inta usoo baxday xagga ay qarqarayaan nama celinayso namana harkinayso ilaa ilinkiis dadka ku dhowdhow madaxweynaha jubbaland waxa ay sheegayaan in uu wado diyaargarow xooggan oo uu ku doonayo in dib loogu soo doorto doorashada ayaa loo badinayaa in ay kismaayo ka dhacdo dhammaadka bishan aynu ku jirno amaba horraanta bisha soo-aadan dowladda federaalka iyada waxaa ka go'an in habraaca doorashada soo socota ay u gudbiso baarlamanka soomaaliya si uu ugu xalaaloobo haddii ay mudanayaashu haa ugu codeeyaan waana rajada ugu weyn ee ay qabaan madaxda dowladda federaalku mowqifka adag ee u muuqda in dhinac walba uu taagan yahay ayaa keeni kara in lasii kala fogaado warar aan helayno ayaa sheegaya in safar uu dhowaan madaxweynaha soomaaliya ku tegay kenya uu dhiggiisa dalkaasi uga codsaday in uu xal ka dhex raadiyo isaga iyo madaxweynaha jubbaland wafdi ka socda kenya oo saraakiil sarsare oo sirdoonka ahna ay ku jiraan ayaa shalay tegay kismaayo kuwaas oo jawaab u ah booqashadii xasan ee nairobi laakiin dadka siyaasadda la socda waxa ay sheegayaan in ay u badan tahay in ay gacmo maran la noqdaan isaguna waxaa jira dadaal kale oo midkan barbar socda wararka aan helayna ayaa sheegaya in dal carbeed oo ka mida kuwa ku lugtala siyaasadda soomaaliya uu hadda ku dadaalayo isku soo dhowaynta madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland si mowqif mid ah ay uga qaataan xiisadda siyaasadeed ee hadda taagan dhegaystayaal waxaan idin xusuusinayaa in aan la xidhiiray dhammaan dhinacyada uu barnaamijkan khuseeyo weli jawaab kamaanan helin marka ugu horraysa ee aan xidhiirkooda helnana waan idiin soo gudbin doonnaa barnaamijkii galka baarista ee toddobaadkanna waa naga intaa tan iyo kulanti dambe soo nabad ahaada
jacfar kuukaayi aad ayuu mahadsan yahay iyo barnaamijka galka baarista dhegaystayaal doorashada dalkan maraykanka maanta ka bilaabatay iyo waxyaabaha ka soo kordhay idaacaddeenna soo socota aad ku maqli doontaan haatanna waa sida ruux deligan oo doqonnimo haysa adiga way diidaan ku doondoonaya codadka allaha u naxariista xaliimo khaliif magool iyo maxamed axmed kuluc heesta ay wada qaadaan ee dadnimada aqoonso
inan yahay dushaada la ii mariyey dacar oo jawaab u ah inan yahow dushaada la ii mariyey malab naxariistan allaha siiyo labada fanaan xaliima khaliif cumar magool iyo maxamed axmed kuluc haystay wadajirka u qaadayeen dadnimo aqoonso ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan baahinteenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan intaan mar kale dib hawada ugu kulmayno nabadgelyo